habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington waa fiidnimo talaada ah bisha disembar ee sanadka ah waa waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee oanka mitrbaan iyo sagaal iyo tobanka mitrbaan iyo sidoo kale bogga v o a somaly com idaacadda caawiya dunida waxaa idiin haya anigoo ah caashi ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah diyaaradihii aadi jiray magaalada kismaayo oo aan maanta ka duulin magaalada muqdisho kadib dood ka dhalatay dayuurad shalay lagu qasbay duulimaad ay ku tagtay magaalada doolow rajo badanaan lahaynay laakiin kan dhibaatada ka dhacda wuxuu ahaa faleedka ah muqdisho kismaayo kismaayo muqdisho diyaaraddu markay tagtay muqdisho kismaayo kismaayo ka degad ayaa waxaa dhacday falayd ah in kabtanadii iyo injineeradii lagu qasbay falayd ah kismaayo dolow faleedkaas oo aan annagu raalli ka ahayn oo baleenkeenna ku jirin
sidoo kale aan idiin haynaa dood gaar ah oo ku saabsan hadalkii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo ahaa in puntland ay lacag gaar ah samaysanayso
arrintan go'aankan runtii waa go'aan masiiriya waana go'aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda puntland lagaba maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda puntland meeshii la rabay in wax ay hogaamiso hore usii wado ina iyada haddana tiraahdo waxbaan burburinaya mise waxbaan aan haleynaya mise gooniyaan u istaagaya lacagaan samaysanaya lacagaan samaysanaya micneheed waxa weeyaan dowlad madax bannaana ka noqonaya dowladda dhexe
sidoo kale waxaa idaacadda fiidnimo aan idinkugu haynaa wakiillo ka socday dowladaha soomaaliya iyo etoobiya oo adis ababa ku yeeshay kulankoodii ugu horreeyey heshiiskii ankara kadib barnaamijkii amuuraha maraykanka xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamkoon idin akhriyo etoobiya ayaa beenisay eedayn uga timid soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada soomaaliya ku leeyihiin degmada doolow ee gobolka gado bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ay ciidamada etoobiya ku beegsadeen saddex saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka ciidanka nabad sugidda ee nisa iyo sidoo kale booliska bayaankaas ayaa intaasi waxa uu ku daray in weerarka waxyeelo ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobtaasi ku sugnaa iyadaoo ka jawaabaysa ayay wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya waxa ay sheegtay inay aada uga xun tahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya kii disembar ee eedayntan run maaha dhacdadan waxaa bilaabay dhinacyo gaar ah oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka etoobiya iyo soomaaliya dhacdadan saddexaad waa dhinacyadan saddexaad ayaa waxa ay damacsan yihiin in ay khalqal geliyaan xasiloonnida geeska afrika waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya arrintan ayaa imaanaysa iyada oo koob iyo tobankii bishan disembar ay labada dal kala saxiixdeen baaqa ankara oo ah heshiis lagu soo afjaray xiisadii ka dhexaysay ku dhowaad halka sano kaas oo fududeeyey oo uu fududeeyey madaxweynaha dalka turkiga rajib tayib erdogan israa'il ayaa si rasmi ah u qiratay mas-uuliyadda dilka hogaamiyihii ururka xamaas ismaaciil haniya oo shan bilood ka hor lagu dilay caasimadda iiraan ee tahraan arrintan ayaa timid kadib markii israa'iil ay ka aamustay inay xaqiijiso inay ka dambeysay weerarkaasi marka uu dhacay bishii juulaay wasiirka difaaca israa'il ayaa markii ugu horreysay si cad u sheegay in israa'iil ay ka dambeysay dilka haniya qirashada israa'iil ayaa la filayaa in ay sii kordhiso xiisadda u dhexaysa tehraan iyo tel abiib iyadaoo xaaladda gobolka ah ay mar horeba kacsan tahay wasiirka difaaca israa'iil ayaa sidoo kale ayaan sidoo kale faahfaahinin in ay ka hortageen nidaamkii raalli ahaada wasiirka difaaca israa'iil ayaa sidoo kale ku faanay in ay ka hortageen nidaamkii asad ee suuriya isaga oo ku hanjabay in israa'iil ay sii wadi doonto weerarada ka dhanka ah waxaana ugu yeeray xisbiyada sharta waxa uu intaasi ku daray in ay qorshaynayaan inay xoog ku wiiqaan kooxaha xuutiyiinta ee yemen oo uu ku tilmaamay inay tahay ururka argagixiso ee ugu dambeeya ee si toosa u beegsada israa'iil madaxweynaha jarmalka frank walter steminer ayaa khudbadiisii sannadlaha ah ee dabaaldegga krismaska waxa uu ku baaqay in la xoojiyo midnimada iyo iskuduubnida qaranka xilli dalka uu weli la daalaadhacayo saameynta weerarkii medegberg weerarkaasi oo ka dhacay suuqa krismaska magaaladaas ayaa waxa uu sababay dhimashada shan qof iyo dhaawaca in ka badan laba boqol oo qof oo kale maalintii jimcaha isagoo ka hadlaya aqalka bluve ee ku yaala berliin ayuu sheegay in weerarka uu hoos u dhigay sida hadalka loo dhigay jawiga dabaaldegga dhammaadka sanadka isagoo uga digay bulshada in shucuurtan ay ka faa'iidaystaan kooxaha xagjirka ah ee doonaya inay kala qaybiyaan bulshada ra-iisul wasaaraha ayaa ku booriyey shacabka jarmalka in ay muujiyaan iskuduubni isaga oo yidhi mar kasta oo ay xaaladdu adkaato iskuduubnida waa waxa na kala soocaya waa in aan muujinno sidaas oo kale xilligan weerarka ka dhacay weerarkii dhacay jimcihii ayaa sidoo kale waxa uu kor u qaaday xiisadaha siyaasadeed ee dalka iyadoo xisbiyada midigta fog ay ka faa'iidaysanayaan dhacdadaasi si ay u abuuraan nacayb iyo cabsi ka hor doorashooyinka baarlamaanka ee la filayo inay dhacaan bisha februari ee sanadka cusub ee kale ayaan fiidnimo talaado ah oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan aan ku bilownay dowladda etoobiya ayaa sheegtay in ay ka go-an tahay hirgelinta heshiiskii ankara ee ay dhowaan kala saxiixdeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed hadalkan ayaa yimid kadib markii wafdi ka socday soomaaliya ay shalay tageen magaalada adisababa iyadoo dhinaca kalena soomaaliya ay ku eedeysay etoobiya weerar shalay ka dhacay gobolka gado warkan oo ay baahisay warbaahinta dowladda etoobiya waxaa noo soo koobaya maxamed colaad xasan wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ethoobiya ambasador masganu arga ayaa sheegay in ethoobiya ay ka go'an tahay inay si buuxda u dhaqangeliso heshiiskii ankara kadib wadahadal uu la yeeshay wafdi ka socday dowladda soomaaliya oo uu hogaaminayey cali cumar cali balcad oo ah wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya wafdiga soomaaliya ayaa shalay tegay magaalada adis ababa iyagoo wadahadal dheer la yeeshay koox ka socotay ethoobiya oo uu hogaaminayey ambasador masgano warbaahinta dowladda ethoobiya ayaa sheegtay in wadahadaladii ay dhinacyadu yeesheen diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka labageesoodka ah ee ethoobiya iyo soomaaliya iyo sidii loo heli lahaa dariiqyo hufan oo lagu hirgelin karo heshiiskii ankara danjeri masgano ayaa xusay in booqashadan ay ka dhigan tahay booqashadii ugu horreysay oo rasmi ah oo wafdi ka socda dowladda soomaaliya ay ku tagaan ethoobiya kadib saxiixii baaqii ankara heshiiskaasi ankara ayaa dib u xaqiijinayey ixtiraamka iyo ka go'naanta midba midka kale labada waddan inuu ilaaliyo madax bannaanidiisa midnimadiisa iyo wadajirkiisa dhuleed warka ay sii daysay warbaahinta ethoobiya ayaa lagu yidhi intii lagu guda jiray wadahadallada adis ababa labada dhinac waxay muujiyeen inay ka go'an tahay sii wadista wadahadaladooda si loo hirgeliyo heshiiska ankara si wax ku ool ah loona xoojiyo xiriirka labageesoodka ah danjeri masgano ayaa ku nuxnuxsaday in nabadda soomaaliya ay muhiim u tahay xasiloonida ethoobiya wuxuuna carabka ku dhuftay muhiimadda ay leedahay in la iska kaashado si loo xaqiijiyo nabad waarta la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta xasiloonida gobolka geeska afrika sida ay ka soo xigatay warbaahinta dowladda ethoobiya wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee soomaaliya cali balcad ayaa ku tilmaamay wadahadallada kuwo miro dhala wuxuuna ku celceliyey sida ay soomaaliya uga go'an tahay fulinta heshiiskii ankara baaqa ankara ee fulintiisa dhinacyada ka wada hadlayaan ayaa yimid kadib muddo sannad ku dhow oo uu xiriirka labada waddan xumaa kadib markii ethoobiya ay heshiis safgarad ah la saxiixatay somalilan kaasoo ay uga kiraysanaysay labaatan kilomitir ama labaiyo toban mayl oo xeebta ah taa beddelkeedana ay aqoonsato madax bannaanida somalilan tallaabadan ayay xukuumadda muqdisho ku tilmaantay mid xadgudub ku ah qarannimada iyo madax bannaanida dhuleed ee soomaaliya dhinaca kale wadahadalka adis ababa ayaa imaanaya iyadoo ay ethoobiya beenisay eedayn uga timid soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada soomaaliya ku leeyihiin degmada doolow ee gobolka gedo bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ayay ciidamada ethoobiya ku beegsadeen saddex saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka ciidanka nabad sugidda ee nisa iyo booliska bayaanka ayaa intaasi ku daray in weerarka ay waxyeello ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobta ku sugnaa iyadoo arrintaasi ka jawaabaysa ayay wasaaradda arrimaha dibadda ethoobiya sheegtay inay aad uga xun tahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalk ee soomaaliya saddexi labaatankii diseembar labada kun afari labaatankii bayaanka ethoobiya ayaa lagu yidhi eedayntan run ma aha dhacadan waxaa bilaabay dhinacyo gaara oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka ethoobiya iyo soomaaliya dhinacyadan saddexaad ayaa damacsan inay qalqal geliyaan xasiloonida geeska afrika waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka ayaa lagu yidhi bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ethoobiya waa inaan loo ogolaan in ay fashiliyaan ballanqaadka labada waddan ee nabadda sida ku cadbaaqa ankara ayuu sii raaciyey bayaanka dowladda ethoobiya ayaa sii wadi doonta inay kala shaqayso hay-adaha ay qusayso ee dowladda federaalk ee soomaaliya in laga hortago shilalka noocan oo kale ah ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka
mahadsanid maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay dhinaca kalena dowladda masar ayaa sheegtay isniintii shalay in ay ka qayb qaadan doonto howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya hadalkan ayaa waxa uu kusoo beegmaya iyadoo dhowaan ay soomaaliya iyo etoobiya ku heshiiyeen in ay soo afjaraan xiisad u dhexaysay muddo sanad ku dhow taasoo isu soo dhoweysay soomaaliya iyo masar warbixin ay arrintani ka qortay wakaaladda wararka e f b waxaa inoo hayaa axmed cali sheekh wasiirka arrimaha dibadda masar ayaa sheegay isniintii in dalkiisa uu ka qayb qaadan doono howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya iyadoo labada dal ay isku sii dhowaanayaan xilli ay jiraan xiisado kala dhexeeya etoobiya masar waxa ay go-aansatay in ay ku biirto howlgalkan iyada oo ka duuleysa codsi uga yimid dowladda soomaaliya iyo soo dhoweynta golaha ammaanka iyo nabadda midowda afrika ayuu bader cabdalaati ku sheegay shir jaraa-id oo ay isniintii si wada jir ah u qabteen dhiiggiisa soomaaliya axmed macalin fiqi oo booqanaya qaahira xiisadda ayaa sare uga kacday gobolka geeska afrika kadib markii etoobiya ay bishii janaayo heshiis dhanka badda ah la gashay somalilan taasi oo muqdisho ku dhoweysay qaahiraha oo gobolka ay ku loolamaan adis ababa hadallada cabdalatia ayaa yimid ka hor dhammaadka howlgalka midowda afrika ee kumeelgaarkaha ee soomaaliya ee admis oo ku beegan kowiyo soddonka disembar kaasi oo uu bedeli doono howlgalka midowda afrika ee taageerada iyo xasilinta soomaaliya ee osom loo soo gaabiyo wasiirka arrimaha dibadda masar ayaa mar kale isniintii waxa uu xaqiijiyey madaxbanaanida soomaaliya ee guud ahaan ciideeda qaranka ayuu yidhi waxaana uu diiday sida uu hadalka u dhigay wax kasta oo amraya ama tallaabooyin hal dhinac ah oo saameynaya midnimada madaxbanaanida iyo amniga soomaaliya bishan turkiga ayaa fudeeyey heshiis soo afjaraya khilaaf xumaa oo u dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya muddo sanad ku dhow kaasi oo ka dhashay heshiiska badda ee adis ababa ee la gashay somalilan madaxweynaha turkiga rajeb tayib erdogan ayaa ku tilmaamay horumarkan mid taariikhi ah waxaana wadahadalada soo dhoweeyey midowda afrika washington iyo bruseles soomaaliya ayaa horey u sheegtay in ciidamada etoobiya laga saarayo ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika balse waxa ay soo dhoweysay ka qaybgalka masar diblomaasiga ugu sarreeya qaahira ma uusan caddeyn isniintii heerka kulug lahaansho ee masar ee howlgalkan balse waxa uu sheegay in labada dal ay ka shaqaynayaan iskaashi istraatiiji ah bishii agost masar waxa ay soomaaliya la seexatay heshiis iskaashi militari xilli uu qaahiro booqasho ku tegay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud bishii oktoobar shirmadaxeed ka dhacay casmaraha ayaa isugu keenay masar eritrea iyo soomaaliya isbahaysi cusub oo heer gobol ah oo loo arkay in lagu riixayo etoobiya qaahira ayaa in muddo ah waxa ay ishayeen adis ababa gaar ahaan sababo la xidhiira biyoxireenka weyn ee dib u curashada ee etoobiya ee ku yaala webiga nile kaasi oo qaahira ay sheegtay in uu halis ku yahay helitaankeeda biyaha muhiimka ah
aad iyo aad u mahadsan tahay axmed cali sheekh ayaa warbixintaasi noo soo koobayay welina halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warbixin gaar ah oo aan ku eegayno dhawaaqii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ee uu ku sheegay in puntland ay lacag gaara samaysanayso saynab abuukar maxamed ayaa magaalada muqdisho ka soo dirtay kulanti wacan oo wanaagsan dhagaystayaal kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan hadalkii madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni uu ku shaaciyey in maamulkiisa uu yeelan doono lacag u gaar ah sanadka soo socda ee labada kun shan iyo labaatanka tallaabadan ayaa imaanaysa iyadoo dalka uu si weyn ugu tiirsan yahay isticmaalka doolarka maraykanka iyo lacagaha elektarooniga ah ee ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada gaarka loo leeyahay haddaba go-aanka puntland ma yahay mid dhaqangelaya maamul ka tirsan dowladda dhexese ma qaadan karaa go-aan ceenkan ah marka la eego dhinaca sharciga waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qaybgalaya garyaqaan maxamuud maxamed saleybaan iyo garyaqaan mukhtaar nuur abuukar oo labaduba sharciga bartay waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeynaya garyaqaan maxamuud bismillahi raxmaani raxiim seynabey waa mahadsan tahay arrintan go-aankan runtii waa go-aan masiiriya waana go-aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda puntland ayna u aragtay lagama maarmaan sababtoo ay tahay sidaad og tahay soomaaliya wax ay maaragtay ay hadda burbur ku jirtay muddo dhowr iyo soddon sano ah muddo hadda soddon sano labaatan iyo dhowr sano ku dhowdhow waxa weeye geedi socodkii dowladda aada buu gaabis u noqday oo wuxuu noqday wax aan taaba galayn dowladaha burburay markaad fiirso adduunka burburay waa jiraan dowlado badan oo burburay ama africa ha noqoto ama qaaradaha kale ha noqoto markiiba waxa ay isku soo dabaaleen nabadgelyo horumar iyo istiqraar ayay isku soo dabaaleen innaga waxaad moodaa taasi in ay maaragtay aysan jirin oo aysan soconaynin runtii puntlandna waxay dowladda federaalka wada lafdhabar bay u ahayd haddana waa u tahay runtiina dowladda hadda maantay la harsanayo oo maantay soomaaliya ka jirta iyadaa asaaskeedana lahayd lafdhabarna iyadaa u ahayd iyadaana maal iyo muruq iyo feker intaba gelisay sidaa daraaddeed puntland in badan bay hawshaas u dhowar adeegtay oo kuna jirtay waxaa muuqatay wixii lagu ballamay oo lagu heshiyey ama dastuurkii la qortay oo soomaali isu keeni lahaa ama isku xiri lahaa in la baalmaray tusaale ahaan qodobada arrimaha ka sheekaynaya wuxuu ka balowdaa qodobka afartan iyo sideedaad dastuurka ilaa qodobka konton iyo afraad ee dastuurka intaasoo qodob waxay ka sheekaynayaan in habdhismeedka dowladda ayay ka sheekaynayaan in sida wax loo wadaagayo sida wax loo kala leeyahay sida loo tashanayo waxaasoo dhan bay ka sheekaynayaan waxaasoo dhan waxaa moodaa dowladda federaalka ahayd inay baal martay oo weliba uu hadda hogaaminayo xasan sheekh maxamuud inuu baal maray dastuurkii in la farafareeyey in wax laga bedelay in sidii la doono loogu dhaqmay haddii marka taasu timi oo dastuurkii la buriyey oo dastuurkii maaragtay lagu ciyaaray waa lagama maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda puntland doctor mukhtaar waad la socotaa dooda ka dhalatay hadalka puntland go-aanka puntland ma yahay mid dhaqangelaya maamul dowladda dhexese ka tirsan ma qaadan karaa go-aan ceynkan ah saynab abuukar walaal waa ku salaamaya sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran v o ed meel walba ay joogaan caalamka sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkay gariiqaan oo dooda igula gul jiro gariiqaan maxamuud waa nasiib xuma in puntland maanta ay ku dhawaaqda tiraahdo lacagaan samaysanaya waxaa weeyaan puntland waxay ahayd hooyadii dimuqraadiyadda waxay ahayd aasaaskii federaalka meeshii la rabay in wax ay hogaamiso hore usii wadina iyada haddana tiraahdo waxbaan burburinaya mise waxbaan aan haleynaya mise gooniyaan u istaagaya lacagaan sameysanaya lacagaan sameysanaya micnaheed waxa weeyaan dowlad madax banaanaan ka noqonaya dowladda dhexe haddii lacag wax lagu taraayo in la rabay in la sameeyo somaliland ayaa hore lacag u sameysatay soddon sano ay taagan tahay puntland runtii iyadoo waxaasoo dhan ay og tahay ee ahayd hooyadii in maanta ay tiraahdo xasan baan aan ka xanaaqsanahay ma siyaasadda hebel aan ka xanaaqsanahay oo waxaan samaysanayaa lacag lacag qaabkee loo sameeyaa su-aasha taallo lacagtan yaa samayn karo lacag sideedaba waxyaalaha dowladda dhexe ay leedahay weeye oo federaalka sida uu sharciga u qabo lacagta iyo gaashaandhigga iyo immigrationka iyo caafimaadka iyo waxyaalaha dowladda dhexe loogu dambeey wey oo lama taabtaanka ah qodobadan uu saaxiibkii soo cuskaday uu yidhahda afartan iyo sideed iyo konton iyo afar waa dastuurkii lagu sameeyey garoobe one garoobe two gaalkacayo marka la sameynayay dowladda federaalka intaasaa dastuurka lagu jaangooyo lagu sameeyey intina wuxuu ka hor imaanaya dhammaan dastuurka dowladda dhexe wlaisku maslaxeeyo puntland samaysatay dastuurkeeda federaalka iyo kii maamul goboleedka isdhexgelis qodobadan oo dhan waa iska hor imaanaya federaalka afartan iyo sideed iyo konton iyo afar sida kheyraadka loo qaybsanaya sida wax loo kala qaadanayo heshiis waa in waxyaalahan dhan waxa weeye waa nonsense haddii dowlad federaal oo wax sameynayso waa la yaqaanaa nidaamka iyo qaabka wax loo maro laakiin saaxiibkii oo garyaqaan oo yaqaan awoodda dowladda dhexe iyo awoodda maamul goboleedyada inuu maanta soo istaagay yidhaahdo waa masiiri lacagay sameyna runtii taas waxaan leeyahay aadan ugu xumahay aqoon-yahan in taa ku dhawaaqo oo yidhaahdo waxaas ayaa lagu dhexadlaya ummadda lasoo dhexdhigaya runtii waa nasiib xumo haddii aan dib kugu soo noqdo garyaqaan maxamuud waad dhagaysanaysaa ee doctor mukhtaar waxa uu ku doodayaa in go-aankaasi uu yahay mid aan dhaqangalaynin marka la eego awoodda maamul goboleed uu u leeyahay inuu lacag u gaar ah samaysto adigana waxaad qabtaa inay lagama maarmaan tahay in puntland ay lacag u gaar ah samaysato maxaad ugu jawaabi lahayd dooda mukhtaar seynabey mar labaad waa ku salaamayaa saaxiibkay abukaatahana mukhtaar waa salaamaya horta sideedaba nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi almuslimuuna calaa shuruudihim dadka muslimiinta ahi wixii ay ku ballamaan oo ay ku heshiiyaan inay fuliyaan weye haddii laga baxo wixii lagu heshiiyey wixii waa burayaan ma soconayaan marka waxaan annaga caddaynaynaa wixii lagu ballamay oo dastuurka dastuurku maaha kitaab qur-aan maaha xadiisna maaha waa wax waa mucaahado waa wax la wada qortay oo lagu heshiiyey oo loogu talagalay in masaalixdii adduunyada lagu maamusho xataa masaalix wax aakhiro kuma jirto wax masaalix aakhiro ah xataa kuma jirto waa masaalix adduun oo keliya wixii marka lagu ballamay oo masaalixda ahaa haddii dowladda federaalka ay burisay sharci noo diidaya annagana inaanu inaanu inaanu inaanu aanu diidno wixii khaldan sharci noo diidaya ma jiro taasi waa mid midda kale madaxweynaha puntland ma uu oran soomaali inteeda kaleanu ka go'nay soomaali baanu diidnana ma uu oran soomaaliya ma rabnana ma oran maalin walba cid ka jecel soomaali inay israacdo soomaali madowdo soomaali wax noqoto soomaali ul iyo diirkeeday noqoto cid madaxweynaha ka jecel ma jirto dowladda uu maamulo madaxweynuhuna cid ka jecel ma jirto shacbiga reer puntlandna waa shacbiga ugu wanaagsan oo ugu hufan oo ugu ummadda soomaaliyeedna ururiya oo jecel weeye laakiin waxaa noo muuqatay in dowladda fadhigeedu yahay magaalada muqdisho kuna kooban magaalada xamar oo magaalada xamar amnigeeda sugi la oo magaalada xamar wax ka qaban la anigu say soomaaliya ku maamulayso anigu ma garanayo halkaa calaamad suaal baa saaran wax noo diidaya inaan lacag samaysana ma jirto qodob qodobadan qoran oo dastuurka ku qoran haddii la buriyey waa bureen marka waxaanu ku khasbannahay ummaddaanu ku khasban tahay inay lacag samaysato ma lacag la-aan karaan mana sugi karaanin dowlad fadhiid ah oo aan wax ka soo baxaya iyo wax ka soo kordhaya aysan jirinee mar walba gadaal u socota lama sugi karo ummadda reer puntlandna kuma xayirnaan kadho marka ay puntland aragto soomaali israacsan midaysan oo isjecel dee awal baa anagu mar walba u helaneen soomaali budhigaheeda baanu nahay mana diidayno inta ka horreysa arrimaha iyaga masiiriga iyo wixii annagana khuseeya cid aanu u daba fadhiisanayno iyo cid aanu amar ka weydiinayno midna toonna ma jirto lacag baan samaysanaynaa dahabka iyagaanu qodanaynaa khayraadka iyagaanu la soo baxaynaa badda iyadaanu jillaabanaynaa beeraha iyagaanu beeranaynaa federaalna anugu waxma kama weydiinayno taa waa in la ogaado haddii dowladda federaalka ay ku fikerayso in loo xayirnaanayo iyada la sugayo laysaga fadhinayo dowladdii federaalka ahaydna qaabkii u dhaqmayso la arkayo hantidii la wadaagay bay maalwalba gadanaysaa xaraashaysaa dhulkii bay xaraashaysaa wasaaradii bay xaraashaysaa khayraadkii bay xaraashaysaa hadda waxaa laga shekisan yahay baddii inay xaraashatay lama hubo weli arrintaa laakiin tuurkeedu aanu qabnaa sidaa daraaddeed arrimaha masiiriga ah oo annagana khuseeya reer puntland waad samaysanaysaa ummadda reer puntland hoggaan bay leedahay madax bay leedahay madaxweyne bay leedahay golo wasiiro baarlamaan bay leeyihiin wixii danahooda waa qabsanayaan xamarna kama sugayaan wax idana kasoo ay weydiisan ka sugayaan ma jirto haddii soomaali israacayso soomaali midoobayso sharciga lagu dhaqmayo dastuurkana lagu dhaqmayo wixii la khaldana la saxayo u malayn maayo dowladda puntland ka hor imanayso haya doctor mukhtaar waad dhegaysanaysaa qaabka uu jawaabta u dhigay ee gariiqaan maxamuud maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa walaal saynab saaxiibkay gariiqaan maxamuud runtii waxaan leeyahay marka la rabaa inaan xasuusiyo maxamuud waxaan rabaa inaan tusaale ahaan kuusoo qaato yurub waatee dowlado kala daadsanaa ayagu isku yimaadeen european union ay samaysteen hal lacag yuro ay samaysteen xildhibaanay samaysteen ciidan miday samaysteen waxay samaysteen ummadihii ayaa isku imaanaya oo samaysanaya hal lacag keliya haddaad aragtid wadankan imaaraadka sidoo kale waa waxaa weeyaan maamul goboleedyo isku yimid hal lacag samaystay hal ciidan samaystay dowladda dhexaana looga dambeeya abudabay fadhiso alor haddii qof walba xanaaqo o dhan anigu waan go-aya shil soomaaliya samaysana anigu waan go-aya ethoobiyan aadaya baddaan siinaya hala aqoonsado anigu waan go-aya jubbaland waa tanaawatee dhahdo leema imaan karo waxa weeyaan waxa aqliga galaya maa federaal waa run waxbaa lagu heshiiyey dastuurka wixii la dhigtaa lagu heshiiyey haddii dood laga qabane xildhibaanaha matalo puntland matalo baarlamaanka golaha shacabka joogo aqalka saraa joogo oo wakiilka ee puntland cabashadooda u gudbinayaan xildhibaanadooda ka doodayaan dhahayaan annaga maamulkeeni dhibkaasaan qabnaa aqalkii saraa jooga oo shaqadooda keliya ee tahay cabashooyinka maamul goboleedyada ka yimaada inay xaliyaan laakiin waa go-ayaa lacagaan samaysanaya caawaan riyooday beri lacagaan daawacanaya waxaanshe ee for y ummadana in la khiyaano been loo sheega lama rabo oo ee forkaas lasoo daawacayo somaliland wax ku keeni lahayd oo maanta lacagtooda meel laga aqoonsi iska dhaafe qashinka lagu rido oo ee for ay tahay shilinka soomaaliga burca ka shaqeeyo shilinkeena soomaaliga oo go-ay ayaa dowladdii dhexe saddex madaxweyne ka fikirayeen sidii lagu sameyn lahay waatii mar lasoo sameeyey suudaan taale laakiin imftaa diitay mayaa layidhi lacagta waxaa loo baahan yahay broseska in la maro lacagta waa in la maraa a b c d xilligii farmaajaan xasuustaa aniga aan aan la taliya xagga oo sharciga oo oo kala hadleen lacagahan iyo qaabkii wax loo sameyn lahaa inta xujo lagu xujeeyay dowladda dhexe iyo bangiga dhexe boorku waad yaabaysaa boorkaasoo joogaan dad aqoon-yahano ah professor qalluucu oo bangiga dhexe wakiilka oo boorka joogo professor aweys abuya joogo xuseen caato oo maraykan joogo dadka aqoon-yahanada oo shilinka soomaaliga waagi hor sameeyaan weli joogo oo sideetamiyo iyo sagaashameeye jira ah oo hadda boorka ku jiraan lacagta shilinka soomaaliya every single day lagu mashquulsan yahay qaabkii loo keeni lahaa shilinkeeni so puntland waa riyooda lacagaan sameynaya de adeer waxaas waxa shaqeynaya maaha dastuurka haddii cabasho uu jiro xildhibaanadooda ha u gudbistaan golaha shacabka ha ka sheegaan ha samaystaan tiimkooda halala xisaabtamo xisaabtanka yaalo dowladda iyo waxay ka cabanayaan aqlika sanaa joogo matelayo puntland cabashadooda ha u gudbiyaan laakiin waan go-ayaa xaliyaan riyooda waan baxayaa de maxamuud waxaas wax fiican maaha walaalka caliye nin aqoon-yahan waxaas kuma hadlo haye gariiqaan maxamuud waxa weeye seenabay mar labaad waa mahadsan tahay adiga iyo abukatuba annagu haddaanu nahay reer puntland ama dowladda puntland ummadda soomaaliyeed horumarkeeda iyo wanaaggeedaba waa jecel lahay horena waan u jeclayn haddana waa jecel lahay haddii la helayo soomaali wada socota dhinac u wada jeeda wax wada qaybsanaysa khayraadkeeda la soo baxaysa ummaddeedan dayacan oo meel walba ku dayacan oo qaxootiga meel walba ku ah oo baahan wax u qabanaysa israacaysa mid noqonaysa ma diidanin haddii taa la helo annagu waxaanu hormuud baanu horena ugu ahayn haddanu noqonaynaa haddii taa la waayo waxa noo diidaya ma jiro inaanu mustaqbalka mustaqbalkayga ama mustaqbalka puntland mustaqbalka inay ka tashato aayaheeda inay ka tashato waxay iyadu jeceshahay haddii lacag noqon lahayd iyo haddii horumarkan inay samaysato wax noo diidaya ma leh sharci sharci noo diidayana ma jiro horumarka ummadda soomaaliyeedna waanu rabnaa horena waanu u rabnay haddii la helayo arrintaas ay hirgelayso dowladda federaalka ahina ay caqligeedii wanaagsanaa ilaahay u soo celiyo waa soo dhaweynaynaa haddii taa la waayo taas hirgeli weydo soomaaliya waxa weeye waa maamul goboleedo maamul goboleed kastaay wuxuu xaq u leeyahay inuu aayihiisa ka tashado dantiisa ka tashado ummadda soomaaliyeed markii ay maskaxda u soo noqoto oo ay isu yimaadaan oo wax wada qabsanayaanna ka mid baanu anaga uga horeyna inta ka horeysa danaha iyagu aniga khaas noo yihiin na waa salaamaya abukaatana waa salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabagabada doodaan isla soo gaarnay doctor mukhtaar hadalkii gariiqa maxamuud waxaa ku jiray in puntland ay muddo sugayeen lacag soomaaliyeed oo lagu midaysan yahay balse ay taasi aysan dhicin haddana wuxuu yiri go-aanka bay puntland gaarta ay lacag ku samaysanayso xaaladda wadankan waad la socotaa hadda meesha uu taagan yahay maxaad xalka u aragtaa adigoo soo koobaya saynab walaal arrintan runtii waxaa isleeyahay ma noqonayso mid shaqaynayso oo lacagaa la iska daawacaya oo oo aryahooda ma shaqeynayso waxaan filayaa puntland waxa weyaan hooyadii federaalka soomaaliya meeshay ka keentay waa la ogyahay runti waxaa la rabaa waxyaalahan qadaadka iska hor imaanaya dastuurka maalin walba lagu marmarsiyoonaya qodobadan afartan iyo sideed ilaa iyo konton iyo afar oo lagu saleeyey khilaafka taagan in xildhibaanada ay saxaan dastuurka qabyada laga saaro la fariisiyo hore loo socdo lacag haddii la sameyn lahaay ummado badana iska daawaca layd sameyn lahayd taa wax shaqeynaya maaha xildhibaanadan waxaan leeyahay halla waxaa laga bedelo dastuurkan iska hor imaanaya fadhigiisa hala adkeeyo waxaa isdiidan ha laga saaro maxkamadii dastuuriga hala sameeye golihii adeeg garsoorka hala sameeye si soomaaliya u noqoto meel haddii cabasho iyo maamul goboleedyada ka yimaadaan meel la aadi karo lagu xallin karo khilaafka taagan ay cabanayaan waa mahadsantiin intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii gaarka ahaa ee ku saabsanaa go-aankii puntland ay ku sheegtay inay ku sameysanayso lacag u gaar ah sanadka soo socda waxaa barnaamijka marti ku ahaa oo ka qayb galay garyaqaan maxamuud maxamed saleybaan iyo garyaqaan mukhtaar nuur abuukar oo labaduba sharciga bartay inta barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
weli halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkaas gaarka ahana waxaad nala socodsiinaysay seynab abuukar oo muqdisho kusoo diyaarisay haatanna isla muqdisho waxaa maanta garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho aan ka bixin diyaaradihii aadi jiray magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland kadib dood ka dhalatay dayuurad shalay lagu qasbay in ay duulimaad ku tagto magaalada dolow maamulka shirkadda diyaaradaha hala airlines ayaa sheegtay ama sheegay in diyaarad ku soo socotay magaalada muqdisho si qasab ah loogu duuliyey degmada doolow ee gobolka gado kadib markii uu ku qasbay maamulka jubbaland wariyaha v o eda ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo haya maamulaha diyaaradda hala airlines ismaaciil habarwa oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in duulimaad ay diyaaradda shalay ku tagtay magaalada kismaayo si qasaba loogu duuliyay degmada doolow gobolka gedo wuxuuna ahaa duulimaadka diyaaradda kismaayo muqdisho siduu u sheegay sakhaafadda habarwa ayaa sheegay in duuliyaasha diyaaradda lagu qasbay in diyaaradday u duuliyaan degmada doolow gobolka gedo kadib markii ciidan hubaysan oo ku sugnaa gudaha garoonka kismaayo ku qasbeen duuliyaasha diyaaradda inay weeciyaan duulimaadkooda muqdisho loona bedelo doolow taasay ku qasbanaadeen islamarkaana ay fuliyeen
waxaa shala dhacay faleed oo waxaan la haynay faleedyo badan aan la haynay laakiin kan dhibaatada ka dhacda wuxuu ahaa faleedka ah muqdisho kismaayo kismaayo muqdisho diyaaraddu markay tagtay muqdisho kismaayo kismaayo ka digad ayaa waxaa dhacday falayd ah in kabtanadii iyo injineeradii lagu qasbay falayd ah kismaayo dolow faleydkaas oo aan anagu raalli ka ahayn oo baleenkeena ku jirin oo shaqada iyo howsha socota isa ku jirin ayaa waxaa lagu qasbay kabtanadii kabtanaduna airlineku wax keliya oo ugu nugul oo ugu jilcan oo aan waxyaabaha aan la diidi karo ama kabtanada ay qaado karaan aysan ahayn ayay ka mid taha saas daraaddeed waxaan mar mar labaad ka celinaynaa in annagu aan aslanba shirkadda hala airlines aysan arrintaas raalli ka ahayn waana ka xunnahay challengiga muxuu ahaa isheeg u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda annagu wax shaqo ah
v o aadu waxay la khariirtay hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed si aan wax kaga weydiino kiiska diyaaradda shalay ka dhaca kismaayo waxayna sheegeen inay wadaa baaritaan warnay ka soo saari doonaan saacadaha soo socda ila ku dhow hay-adda duulista rayidka soomaaliya ayaa sidoo kale u sheegay v o ada in la joojiyo duulimaadyo aadi lahaa magaalada kismaayo waxayna sheegeen ila ku dhow hay-adda duulista rayidka intan ay ka dambeysay dhacdadii shalay ka dhacday magaalada kismaayo ahayd in diyaarad ay leedahay shirkadda hala airline si qasaba loogu duuliyey degmada doolow gobolka gedo sidaasi darteedna la joojiyey duulimaadyadii aadi lahaa kismaayo khilaafka siyaasadeed ee xoogana u dhexeeya dowladda dhexe ee maamulka jubbaland ayaa hadda saameyn ku yeeshay duulimaadyadii diyaaradaha gudaha ahaa qaarkood waxaana muuqata hadda diyaaraduhu inay wajahayaan xaalad kirnaana cabdulqaadir okey v o a muqdisho
kale cawayse wanaagsanna meel kasta oo aad naga maqlaysaan dalalka yurub ayaa tobankii sano ee lasoo dhaafay waxa ay albaabada u fureen in ka badan hal milyan oo qof oo magangelyo doon ah oo kasoo cararay dagaalka sokeeye ee dalka suuriya hadda markii uu burburay nidaamka bashaar al asad qaar ka mid ah dalalkaasi ayaa si muran badan dhalisay u joojiyey codsiyada magangeliyada ee cusub isbeddelka siyaasadeed ee deg dega ah ayaa sidoo kale ka dhigay suuriyaanka ku nool yurub in ay wajahayaan farxad iyo cabsi iswadata oo mustaqbalka ah lisa bryant ayaa warkan waxay kasoo dirtay magaalada waa lisa bryan ayaa warbixintani noo soo dirtay waxaana inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan nabiil cadaar ayaa qayb ka mid a dalkiisa suuriya keenay magaalada orleans ee dalka faransiiska waa cunto uu karinteeda ka bartay hooyadiis waana xusuusta waddankii uu ka tegey ku dhowaad toban sana ka hor kadib markii ay baadeen dowladdii bashaar al asad ayuu yidhi dad hubaysan ayaa iigu hanjabay inaan lacag bixiyo wiilkayga bay afduubteen aad bay u dhib badnayd lacag badan ayaan ku bixiyey sii daynta wiilkayga cadaar oo mar ka ahaa dimashaq ganacsade guulaystay ayaa isaga iyo qoyskiisuba ka carareen dalka iyagoo ku biiray boqolaal kun oo suuriyaan ah oo u qaxay yurub baris ayuu ku qaatay tababar ku saabsan sida loo maamulo maqaayadaha labadii kun iyo siddeedii tobankii isaga iyo xaaskiisa waxa ay halkan orleans ka furteen narinj magaca oo af carabi ah ayaa macnihiisu yahay lindhanaan qoyska ayaa qaatay dhalashada faransiiska cadaar waxa uu sheegay in dadka halkan jooga ay aad u soo dhoweeyeen wax dhibaato ah marna nama soo marin weligay wax dhib ah lama kulmin ma jecli inaan isticmaalo ereyga cunsurinimo laakiin weligay taas lama aanan kulmin kadibna waxaa horaantii bishan soo ifbaxay warka sheegaya in taliskii asad uu burburay waxa ay taasi keentay dabaaldegyo ka dhacay meelo ka tirsan orleans oo ay ku jirto makhaayadda cadaar waxaan rajaynayaa oo aan aaminsanahay in suuriya ay sidii hore ka fiicnaan doonto wax badan aad u badan aad uga fiican sidii hore taasna wax walaac ah kama qabo laakiin isbeddelka nidaamka suuriya ayaa dhalinaya walaacyo kale qaar ka mid ah dowladaha midowda yurub ayaa hakiiyey codsiyadii magangelyada cusub ee suuriyaanka iyagoo ku doodaya nidaamkii asad ee taasi sababayay inuu meesha ka baxay faransiiska ayaa arrintan hadda daraasaynaya xilli ay sii kordhayaan dareenka ka dhanka ah soo galootiga qaar ka mid a siyaasiyiinta yurub ayaa aad uga sii daraya waxaana ay leeyihiin qaxootiga suuriya waa inay guryahooda ku laabtaan kooxaha u dooda xuquuqda iyo dadka suuriyaanka ah ayaa ku doodaya inay weli wajahayaan hanjabaado olivia sandberg days waxay ka tirsan tahay amnesty international waxa hadda ugu muhiimsan waa inay ahaataa badbaadada qaxootiga suuriya iyo dadka magangelyo doonka ah taas waa in laga hormariyaa danaha siyaasadeed doodaasi oo kale ayaa ka jirta magaalada orleans halkaasi oo qaar ka mid a dadka suuriya ay ka walaacsan yihiin hoggaanka cusub ee dimashik rames kadri waa suuriyaan degan orleans waxaan ka walaacsanahay dalka waxaan ka walwalsanahay mustaqbalka sababtoo ah waa xagjiriin cadaar ayaa qaba rajo aad u wanaagsan waxaan garanayaa dad badan oo diyaar u ah inay dib u laabtaan sababtoo ah bulshadan isma dhex geli karaan magangelyadoonku haddii ay sabab dhab ah haystaan way heli doonaan waxa uu sheegay inuu ku laabanayo suuriya kadib eryiddii nidaamkii asad waxaan jeclaan lahaa inaan laabto booqdo qoyskayga gurigayga arko saaxiibaday eego waddooyinka meeshii aan ka shaqayn jiray iyo meeshii aan ku noolaa laakiin halkaasi weligiis kuma noolaan doono hadda sida uu sheegayba noloshiisa iyo mustaqbalkiisuba waxa ay yaallaan faransiiska
maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a si toos ah ayay idinkaga imaaneysaa magaalada washington meel kastoo aad joogtaanna waxaan idin leenahay caweysin wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijkii aan uga hadli jirnay amuuraha maraykanka waxaa inoo hayaa xuseen bare aadan
wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka muduxileedkii hore ee madaxweynaha maraykanka ee la doortay donald trump waxa uu adkeeyey cunaqabataynta dhaqaale ee waqooyiga kuuriya si uu u cadaadiyo in ay ka tanaasusho barnaamijkeeda hubka nukliyarka trump ayaa laga warsugayaa tallaabada uu qaadi doono marka uu xilka marlabaad ku soo noqdo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa carwo milatari u adeegsaday hadalkiisii ugu horreeyey ee ku saabsan maraykanka tan iyo markii donald trump la doortay isagoo sheegay in wadaxaajoodiyadii hore ay xaqiijiyeen waxa uu ugu yeedhay cadaawadda aan isbedelin ee maraykanka uu u qabo kuuriyada waqooyi kim waxa uu ku dhaartay in uu ballaarin doono awoodda nukliyarka iyada oo aan xad lahayn taas oo u arko waddada keliya ee uu kaga hortegi karo khatarta dibadda maanta hogaamiyaha kuuriyada waqooyi waa mucaarad aada uga duwan kii trump uu la kulmay muddaxileedkiisii hore markii ugu dambeysay ee ay kulmeen sanadkii labadii kun iyo sagaaliyo tobankii sida uu sheegayo evan rivers oo horey uga tirsanaa waaxda arrimaha asia ee wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka
believes he has a stronger hand, and I believe part of that stronger hand is his.
Kim Jong Un waxa uu rumaysan yahay in hadda gacantiisu sarrayso. Waxaan aaminsanahay in sababtu ay tahay xiriirka cusub ee uu la yeeshay Ruushka. Saraakiisha militariga Maraykanka waxa ay sheegeen in hadda in ka badan toban kun oo askari oo Kuuriyada Waqooyi ah ay ku sugan yihiin Ruushka si ay uga caawiyaan dagaalka Ukraine. wasiirka difaaca ruushka andrey belozov ayaa bishii hore booqday magaalada caasimadda kuuriyada waqooyi ee pyongyang isagoo horumarinayay heshiis iskaashi oo istaraatiiji ah oo uu sheegay inuu yareynayo khatarta dagaal ee gacanka kuuriya xogayaha guud ee isbahaysiga nato mark rute ayaa sheegay in isbahaysigani uu yahay caqabad weyn oo sugaysa maamulka trump ee soo socda tiknolojiyadda nukliyerka iyo tangantaaladuba waxay ku qulqulayaan waqooyiga kuuriya waana halis hadda in kuuriyada waqooyi ay u adeegsato annaga oo keliya halis naguma ahee balse sidoo kale waxay khatar ku tahay dhulka maraykanka iskaashiga ruushka iyo kuuriyada waqooyi waxa uu halis ku yahay xasiloonida caalamka sida uu sheegayo sydney syler oo horey uga tirsanaa sirdoonka qaranka ee maraykanka ee ku takhasusay kuuriyada waqooyi waxa uu noqonayaa isbahaysi militari oo leh halis muddada dhow iyo muddada fogba taasoo khatar ku ah kordhinta dagaalka ukraine sidoo kalena xasiloon darro ku keenaysa gacanka kuuriya iyo guud ahaan caalamka iyadoo kuuriyada waqooyi ay ka hesho ruushka nidaamyada difaaca hawada warshado casri ah oo hubka farsameeya lacag caddaan ah iyo gargaar raashin iyo shidaal seler waxa uu sheegay in kim hadda uu u baahnaan doono in maraykanka si ka yar markii hore ee uu u baahnaa maadaama kim jong un uu hadda ka helayo saaxiibkiisa cusub valadimir putin waxa uu u baahan yahay maxay tahay sababta uu ula xiriiri doono donald trump muddaxileedkiisii hore donald trump waxa uu la shaqeeyey kuuriyada koonfureed si uu dib ugu dhigo barnaamijka hubka nukliyerka ee kuuriyada waqooyi muddaxileedkiisan labaad trump waxa uu la kulmi doonaa kuuriyada waqooyi uu gebi ahaanba xidhay albaabka ka tanaasulka hubka nukliyerka sida uu sheegayo river waxa kuuriyada waqooyi ay raadinaysay muddadaas oo dhan waa aqbalaadda maraykanka ama ugu yaraan in la xaqiijiyo in kuuriyada waqooyi ay tahay awood nukliyar ah oo sharci ah lagana wada hadlo sidii labada dal ay ugu wada noolaan lahaayeen nabad waqooyiga kuuriya dhowaan waxa ay tijaabisay gantaal cusub oo qaaradaha isaga gudba kaas oo awood u leh inuu gaadho meelo badan oo gudaha maraykanka ah waxay noogu idil barnaamijkii amuuraha maraykanka tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
aad eed u mahadsan tahay xuseen bare aadan iyo barnaamijka amuuraha maraykanka ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna oo xubinta doodda gaaban oo uu noo hayo xuseen xasan dhaqane
federaalk soomaaliya ayaa ku eedeysay ciidanka etoobiya in ay weerar ku qaadeen ciidanka xoogga dalka ee ku sugan degmada doolow ee gobolka gadow dowladda soomaaliya ayaa ku tilmaantay weerarka mid xadgudub ah iyadoo ku hanjabtay in jawaab ay ka bixin doonto haddaba jawaabta dowladda maxay noqon kartaa waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah cabdifataax maxamuud xuseen duurgale gudoomiyaha urur siyaasadeedka talawadaag iyo nabadoon asad cartan sheekhdon hadalka waxaa ku horeynaya cabdifataax duurgale horta sidoo kale waan ka xumahay in ciidamo soomaaliyeed oo muwaadiniina oo dalkoodii jooga ay ciidamada xabashadu ku weeraraan deegaanadoodii ay ku dilaan runtii waa nasiib daro waana dhibaatada dadka soomaaliyeed oo dhan iyo dalkaba haysatay qayb ka tahay waxaa muhiima laakiin wixii dhacay waa dhaceene sidee looga gudbi karaa waxaa looga gudbi karaa nimankan ethoobiyaanka ee dalkeena inta badan xooggana ku jooga magacii amisomna wata dowladduna ay heshiisyo kala duwan ay la gashay in horta qaabka dowladdu ay ula macaamilaydo dadka ethoobiya inay qorshe cad ka yeelato oo dowladdu ay ka leedahay ethoobiya inay mar wafdi u dirto inay mar heshiis la gasho inay mar ciidamadeeda amisom ka mid noqdaan in mar loo diido in waxaasoo dhan isku qasan laakiin waxaa muhiim ah qorshe cad oo diyaarsan oo istiraatiijiyad qoto dheer ah in ciidamadan etoobiya iyo dowladdan dariskaaba go-aan looga gaaro saasaan rajeynayaa inay dhici doonto insha allah waa mahadsan tahay duurgale markan waxaan dhankiisa siinayaa nabadoon asad cartan sheekdoon etoobiya waddanka waxay ku joogto marka horeet waxaa la yidhaahdo nabad ilaalin xuguftii siyaasadeed la dhameeyo waxaa lagu soo lagu wada hadlay dalka turkiga magaalada ankara wayna caddahay tallaabadii dowladda qaadayso wadahadalkii waxaa ku yimid damage ama dhaawaca ku yimid siyaasaddii u dhexaysa soomaaliya iyo etoobiyana waxaad moodaa inuu mugdi uu sii gelayo siyaasiyan iyo militariyanba qaab siyaasadeed iyo qaab militariba waxaa la rabaa dowladda federaalka soomaaliya inay ka jawaabto
waa mahadsan tahay mar kale nabadoon asad duurgale adaan kugu soo dhaweynaya waa maqlaysaa nabadoon asad siduu hadalka u dhigay bal dhankaada jawaabta
horta sidoo kale waan ka xumahay in ciidamo soomaaliyeed oo muwaadiniina oo dalkoodii jooga ay ciidamada xabashadu ku weeraraan deegaanadoodii ay ku dilaan runtii waa nasiib daro waana dhibaatada dadka soomaaliyeed oo dhan iyo dalkaba haysatay qayb ka tahay waxaa muhiima laakiin wixii dhacay waa dhaceene sidee looga gudbi karaa waxaa looga gudbi karaa nimankan ethoobiyaanka ee dalkeena inta badan xooggana ku jooga magacii amisomna wata dowladduna ay heshiisyo kala duwan ay la gashay in horta qaabka dowladdu ay ula macaamilaydo dadka ethoobiya inay qorshe cad ka yeelato oo dowladdu ay ka leedahay ethoobiya inay mar wafdi u dirto inay mar heshiis la gasho inay mar ciidamadeeda amisom ka mid noqdaan in mar loo diido in waxaasoo dhan isku qasan laakiin waxaa muhiim ah qorshe cad oo diyaarsan oo istiraatiijiyad qoto dheer ah in ciidamadan etoobiya iyo dowladdan dariskaaba go-aan looga gaaro saasaan rajeynayaa inay dhici doonto insha allah
waa mahadsan tahay duurgale haye nabadoon asad cartan sheekdoon sababta waa mahadsan tahay warkii hore war soo dhaaf hadda jubbaland arrinta ma taagna waxay taagan tahay etoobiya iyo dowladda federaalka soomaaliyeed belen a iyo belen b waa qorshaha hadda belen a waxaa waaye etoobiya marka hore warkeedu waa caddaysatay inay waddanka duulaan ku taha way sheegtay shalayna way ka dhabaysay oo ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo dalkooda jooga ay mataqaanaa ku soo weerartay ay ku dishay dad shacab ah oo masaakiin ah ayay ku laysay iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed adna hadda waxaa ka hadlaysaa jubbaland iyo howlo aan la gaarin dowladda soomaaliyeed waxaa laga sugayaa inay tallaabo deg deg ah siyaasiyan barnaamijkii siyaasadda waa uu xirmay etoobiyana shalay albaabkaa soo xirtay waxaynu ku dhawaaqday dagaal meel walboo ciidamo xoogga dalka soomaaliyeed joogaan maanta heegan ay ku jiraan waddanka waa lagu soo duulay waxaanu ku soo duulay taliska axmed abi axmeda ku soo duulay marka hore wuxuu watay shaati ah amis mataqaan admis haddeertaana wuu qaaxa wuu caddaystay oo warkiisu caddaystay haddee adna waxaad ka hadlaysaa barnaamijka mataqaana jubbaland maba taagna maanta jubbaland iyo maamul goboleed wadankii cadowga kusoo duula cadowgii kusoo duuli jiray hore usoo duuli jiray oo labada kun iyo sideed dadka baabi'iyey haddana shaati gaystay la yidhaahda admis ayaa haddana mataqaana caddaystay bareerihiisa jubbaland iyo howlaha aad sheegaysid howla hadda yaalla maahan shalay dad shacabaa lagu laayay niman dhallinyaraha oo soomaaliyeed oo dalkoodii dadkooda difaacanayo oo astaantii qaranka u xiran tahay ay laayeen waxaa ka hadlaysaa jubbaland waxaan rabnaa waa ujeedaayo barnaamijka siyaasadda wuu soo xirmay haddana dowladda waxay qaadaysaa tallaabo cad oo ah inay uga ficilkii shalay ka dhacay doolow inay uga jawaabto xag military waa mahadsantihiin dowladda tallaabo aan dagaal ahayn oo u furan oo ay ku wajihi karto arinta jubbaland gaar ahaan arinta gobolka gado ma jirtaa waxaan kusoo dhaweynayaa duurgale haye waa mahadsan tahay xuseenow walaalkiina waa mahadsan yahay waxaan rabaa tilaabada ay rabto dowladdu inay qaado waxaan isleeyahay tilaabada ugu horeyda ay rabto dowladda federaalka inay qaadaahy waa mid ku wajahan inay horta marka hore jubbaland ka qaado maxaa yeelay soomaalidu waxay dhahaan gudinay gobol iga mida hadduusan kugu jiri lahayn ima guysan ethoobiyaanku waxa maanta ay gaashaanka ka dhiganayaan ama ay garabka ka helayaan horta waa dad soomaaliyeed weliba waa maamulka jubbaland madaxweyne ku-xigeenkiya meesha jooga maamulka degmada jooga iyo wasiiro kale marka qorshaha ugu horeeya ama tilaabada ay doonayso dowladdu inay qaado oo ay leedahay tilaabaan qaadayna horta waa mid ku wajahan jubbaland jubbaland maamulkan dowladdu u aragto inuu gaashaanka u yahay etoobiyaanka inay meesha ka saarto haddii meeshaas ay ka wareejiso deegaanadaas maamulkaas waxaa isu banaanaa doona dowladda federaalka ciidamadii dowladda iyo dadkii deegaanka iyo maamulkii gobolka oo iskaashanaya iyo ciidamada etoobiya waxaana fududaa doonta markaas etoobiya iyo dowladdu inay si fudud isu wajahaan ama ay dagaal galaan ama mid diblomaasiyadeed ay ku kala baxaan waxaan isleeyahay talaabada ugu horreya dowladdu qaadaydaa waa mid jubbaland laga qaadi rabo waa mahadsan tahay duurgale nabadoon asad cartan sheekdoon
etoobiya xalka keliya oo u furan dowladda soomaaliyeed waa inay dalkeeda difaacataa cadowga maalin walba dadka shacabka ku leynaya guryahooda waa inay mataqaanaa u istaagtaa sidii shacabka u badbaadin lahaye dalka xalka keliya oo furan inay dowladda jawaab cad ay ka bixisaa falkii ka dhacay shalay magaalada doola oo dadka masaakiinta ah oo xaaladday ku jira maantana ognahay oo abaar ay haysato iyo mataqaanaa daruufay ka muuqato oo shalay taangiyada lagu qaraacay dadka hadda uu sheegayu leeyahay duurgale oo ah waa in gado wax dhiba kama jirin etoobiyana kusoo duushay muddo hadda saddex sana ah dowladda wadahadle wado dhinaca siyaasadda ah waa runta way jirtaa in waftii heer saraa oo shalay dowladdu dirtay ayadoo ka hortegayso dowladda etoobiya am ayay shalay fal ku dhaqaaqday ah in wadahadalkaas uusan wax miraha dhalin etoobiyana ma rabto inay soomaaliya la heshiiso cadowga soomaaliyeedna waa etoobiya dowladdana laga rabaa dowladda mas-uuliyadda shacabka hayso ayadaa la rabaa dadkaas masaakiinta meel walbay joogaan qof walba oo soomaali ah dowladda mas-uul ka ah dowladdaa laga rabaa inay jawaab cad ka bixiso dadka shacabkaana waxaan ku dhiirinaya waxaan ku dhiirigelinayaa in waddanka wuxuu galay daalad xaalad dagaale cadowga koowaad ee dalka kow etoobiya labana waa taqaanaana qof walba waa yaqaanaa laakiin cadowga koowaad wuxuu noqday etoobiya etoobiya in laga hortago lala dagaalo ka laga saaro admis kama tir kamid maahan waa laga saara liiska admis kuma jiraan waxay ku joogaan xoog waxay rabaa inay boob ay boobto dalkeena haddee sidaasaan dhihi lahay aniga dowladda soomaaliya waxay xoogga saaraysa bilihii ugu dambeeyey sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah xiisadda labada dal soomaaliya iyo ethoobiya iyo arinta jubbaland caqabad noocee ah bay ku noqon kartaa doorashada la qorsheynaya dalka inay ka dhacdo waxaan siinayaa duurgale bismillaah waa mahadsan tahay xuseenow doorashadii la doonayay inay dalka ka dhacdo waa laga yaabaa si dadban inay u saamayso laakiin waxaan isleeyahay si toos uma saameynayso maxaa yeelay ciidamada etoobiya hadda gobolka gedo dhan inta badan way joogaan siyaabo kala duwan ay u joogaan haddana gobolka gedo dadka soomaaliyeed ku nool oo shacabka waxaad moodaa xoogaa inay gadoodsan yihiin oo siyaasad ahaan iyo dowladda iyo jubbaland iyo ay ka gadoodsan yihiin marka doorashadu inay gobolka gedo ka dhacdo waa waa dabcan waa saameynay ku yeelanaysaa laakiin gobollada kale ma u malaynaya inay ku yeelanayso haddii gobolka gedo ay saameyn ku yeelatana intii macquulaha laga qabanayaa intii suurtagala ah doorashada laga qabanaa intii suurtagal noqon weydana waa inta kale ay ku go-an yihiin marka waxaan isleeyahay waa waa waa laga gudbi karaa doorasho ahaan saameyn badan ma yeelanayso saa aaminsan aniga waa mahadsantihiin
waa mahadsan tahay door gale gabagabada nabadoon asad cartan sheekdoon
annaga waxaan aaminsanahay aniga koleyto inay doorasho qofkii coda dhici karto aysan wax saameyna ku yeelanayn dhinacan ay isku yeelanayn mataqaana duulaanka etoobiya dhinacna cadow aan uga difaacayna dalkeenna haddaan nahay so- een, mataqaana soomaalida dhinacna doorasho aan ku gelaynaa wax saameyna ay ku yeelan sameyrta ma jiraan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheikh een, a- een, sanad guradii een, ciidam- ee, maaloweyto ka dhaceysay een, xamar oo ciidanka booliska soomaaliyeed waad maqlaysay een, inuu yiri dhinacna doorasha lagu qabto dhinaca dalka lagu difaaco taasaan qaa- taasay qaateen dadka shacabka doorashana way dhacaysaa qofii coda dalkana cadowga ku soo duulay gacan biraa lagu qabanaya waana laga hortagaya insha allah
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay cabdifataax maxamuud xuseen duurgale guddoomiyaha urur siyaasadeedka tala wadaag iyo nabadoon asad cartan sheekdoon inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane aad baad u mahadsan tahay xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa mid ka mid ah heesaha aan idiin hayno codadka allaha u naxariistee maxamed yuusuf cabdi iyo saynab xaaji cali baxsan heesta ay wada qaadayaan
watuu yarad waalidkaa qaate waa hore lagu siiye wiilka kale markaad wacadiyo wanaag bajartaad welibay waraysanaysaay welibay waraysanaysahay
haddii warwariyo qof caasha wadan wixii u jeclaa markuu waayo haddii warwariyo qof caashaq wadan wixii u jeclaa markuu waayo weligii ka kaluu waqtiaani jira maxaa ugu wayn waxyeeladae maxaa ugu wayn waxyeeladae
nin weyni waa ogyahay wadkii dilay inaad weecataan warkaaga helo warankii ku ogaaday halkaad ku waddo haddaad wiqislayd wax maa noqone haddaad wiqislayd wax maa noqone
laba wajilo kuwii qaysiyo iskuma wado ruux kuwaydaarke labada fanaan naxariista noo allaha siiya labadaba saynab xaaji cali baxsan iyo maxamed yuusuf cabdi ayaad codadkooda maqlayseen waxaanay gabagabo u ahaayeen barnaamijkii ga- fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale dib hawada ugu kulmayno haddii aan laydmo waa dhammaan bahda v o a oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo